at voanews.com.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa subax talaado ah bisha februari waa lix iyo toban sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare rooble oo dhinaca muuqaalka kaga qayb galay shir shalay galab magaalada baydhabo uga furmay guddiga farsamo ee qabanqaabinaya kulan qaran oo laga yeesho doorashada soomaaliya
shirka markaanu furnay kabacdi isla markiiba waxaa talooyin iyo nagu soo biiraya oo xagga fogaal aragga kamarada nagaga soo biiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya oo jihada iyo noo tilmaamay eh, waajibaadka lanooga fadhiyo waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada nairobi oo shalay galab lagu aasay senatar maxamed yuusuf xaaji oo horey u soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee dalka kenya qof caynkee ah ayuu ahaa goordhow ayaad maqli doontaan waxaa sidoo kale aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan madaxweynihii hore maraykanka donald trump oo dacwaddii golaha senadka u qaaday sabtidii lasoo dhaafay go'aan ku gaaray in dacwaddaasi lagu waayey donald trump iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
mahadsanid caashacuud xaalad barafow ah oo in badan aan la arag ayaa gobolka texas ee koonfurta maraykanka ku keentay in dalabkii korontadu uu aad u bato taas oo hannaankii koronto qaybintaee gobolkaasi culays xoog la saartay isniintii shalay arrintan ayaa keentay in shirkadihii korontadu ay si kaltana adeegga u siiyaan macaamiishooda taas oo saddex milyan oo macmiil ku keentay inay koronto la'aan noqdaan qabowgan daran ee jibaaxay gobolka texas ayaa gaaray dhinaca waqooyi ee dalka deriska ee mexico halkaas oo maamulku sheegay in afar dhibic toddoba milyan oo macmiil ay isniintii shalay koronto la'aan ahaayeen laba dhibic lix milyan oo macmiil ayaa markii dambe adeeggu u soo noqday warkii caalamkuna waa naga intaas
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheer oo warka caalamka nala soo codsiinayay dhegaystayaal waxaa inoo soo socda falanqayn ku saabsan madaxweynihii hore maraykanka donald trump oo dacwaddii golaha senadka u qaaday go'aan ku gaaray in dacwaddaasi lagu waayey hase haatee aan ku horrayno ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa dhinaca muuqaalka waxa uu kaga qayb galay shir shalay galab magaalada baydhabo uga furmay guddiga farsamo oo qabanqaabinaya kulan qaran oo laga yeesho doorashada soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
gelinkii dambe ee shalay ay ahayd markii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay uu shir uga furmay guddiga farsamada qabanqaabada shirka wadatashiga qaranka kaasi oo dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya guddigan farsamo oo kulankoodii ugu horreeyay yeeshay ayaa waxay isugu jiraan xubno ka socday dowladda federaalka kuwa ka socday maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo habka fogaan aragga uga qayb galay furitaanka shirka ayaa guddiga farsamo u sheegay in soomaaliya ay ka sugayso sidii xal looga gaari lahaa doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan guddiga farsamada qabanqaabada shirka wadatashiga qaranka ayaa guddoomiye iska doortay waxayna guddoomiye ka dhigteen wasiirka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya intii uu kulankooda socday guddiga farsamada waxaa sidoo kale ka qayb galay kulanka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo guddiga ugu warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee lasoo maray iyo waayo aragnimadiisa shirarka looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka wasiirka dastuurka dowladda federaalka saalax axmed jaamac oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka ayaa saxaafadda uga warbixiyey shirka baydhabo uga furmay waxaan rabnaa halkan inaanu warbaahinta ku wargelino in shirkii guddiga farsamo ee kasoo baaraandegayey soo dhammaystirayay arrimaha doorashooyinka iyadoo laga duulayay heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ay madaxda qaranku saxeexeen inaanu maanta ka furanay magaalada baydhabo saacaddu markay ahayd shantii galabnimo shirka markaanu furanay kabacdi islamarkiiba waxaa talooyin iyo nagu soo biiray oo xagga fogaal aragga kamarada nagaga soo biiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya oo jihada iyo noo tilmaamay waajibaadka lanooga fadhiyo iyo arrimaha loo baahanya in xal laga gaaro intaa kabacdi shaqadeydii baanu sii wadanay qodobadii saddexda ahaa ee laysla ogaa baanu ka baaraandegaynay hawshana si wanaagsan ayay hadda noogu socotaa waxaa iyana kaloo xusid mudan in madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis laftagalan uu halkan noogu yimi isna uu dardaaran iyo hogatusaaleen iyo intii uu usoo joogay arrimaha wadaxaajoodka xagga sare markay noqotay madasha wadatashiga ayuu nala wadaagay inihii aanu fadhinayna hanaan aanu ku wada shaqayno iyo qiyamkii baanu isla meeldhignay hawshana ilaa hadda si habsami leh bay noogu socotaa gudoon iyo guddi baanu yeelanay si wadan ogola oo isu tanaasul ku dhisan ayaanu go-aamadan u gaaraynaa shaqaduna ilaa hadda si wadajira baan u wada wadnaa waxaanuna ku rajo weynahay in caawa ilaa kuwada inaanu shaqeynaan rabnaa iyo beriba inay awshu intay naga soo dhammaato insha allahu tacaala dalkani uu doorasho wanaagsan oo si nabada ku dhacda oo sunnihii hore ee jiri jiray aynu sii marno saasaan ku rajo weynahay guddigan farsamo oo ka kooban afar iyo toban xubnood ayaa ka shaqayn doona qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaranka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhinacooda maamulka jubbaland ayaa ka hadlay go'aankooda ku aadan ka qaybgalka shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyagoo ka digay in haddii doorashada dib loo dhigo ay taasi dhibaato keeni karto waxaa sidoo kale maamulka uu ka hadlay go'aankooda ku aadan xaaladda gobolka gedo iyo shirka guddiga farsamada ee hadda ka socda magaalada baydhabo wasiirka warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen sheekh maxamed ayaa waxaa arrimahaasi ka waraystay wariyaha v o ed ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad
siyaasadda soomaaliya xaalad xunbay ku jirtaa wakhti xunbay ku jirtaa xukuumaddii oo dowladdii oo wakhtigeedu dhammaaday in ay doorashadii dhici weydo waa arrin xasaasi ah oo keeni karta nabadgelyo xumo cid walbana u guntatay si arrintaasi loo qaban lahaa shirkii ugu dambeeyey dhuusamareeb ee ahayd in heshiisu ka dhacana ma aynan noqonin waa tii lagu soo kala tegay oo madaxweynihii adda xilkiisu dhammaaday uu ka soo tegey ha ahaatee ee weli dadaaladii ayaa lagu jira annaguna diyaar aanu nahay in ay qabsoomaan oo ay doorashadu si nabada ku dhacdo bikaas muddo xileedkii oo dhammaaday inuu wadanku intaasi sii socdo aynan dhicin doorashadii waa dhibaato weyn oo wax walba keeni karaysa waxaanu soo jeedin annaga ka maamul ahaan in lagu qabto xamar laakiin maxamed cabdulahi farmaajo wuu ka biyodiiday wuxuu haddana soo jeediyey in baydhabo la isugu diro maxaa la yidhaahdaa guddi farsamo guddigii farsamona waana ogolaanay wax shudaawa maana arkaynin waanan dirnay waxaa baxay wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka caafimaadka waayahay horey waxaad u sheegtay wasiir go-aanka maamulka jubbaland inuu ahaa in shirkaas aydan ka qaybgalaynin ilaa isbeddel la sameeyo marka maxaa iskakin bedeleen ma aanan diidin marnaba shir ma aanan diidin annagu waxaanu uun keliya soo jeedinay haddii ay puntland ka cudur daaratay in lagu qabto shirkii garoowe in xamar lagu qabto shiddo aynan jirin oo dee ay wada joogaan dhinac walba laga helayo shirkuna uu fududaanayo laakiin wuu hor istaagay maxamed cabdulaahi farmaajo wuu hor istaagay arrintaasi mana uunan rabin in xamar lagu qabto sababta anugu garan maayo marka hadda guddiga farsamada haddana soo jeediyey way xun tahay in lagu jiro aadanow isjijiid xagga ugee gee xagga laguma qabanayo marka mar haddii meeshii laga wada helayay ka raqiisnayd oo ka ficnayd oo dee la ogyahay inay wax ku dhammaan karaan oo lasu jijiidi kara dadka haddii lagala cararayo anu ma garanayo marka meesha kale eh laakiin haddana waxay noqotay uun inaanan aanan ka hor imaanin maxaad isleeda way ka soo bixi karaan shirkan hadda garoowe madaxweynaha dowladda somalia ku dhawaaqay iyadoo weli ciidamadii aad ka doodayseen iyo arrintii gobolka gado ay weli taagan tahay waxaa saddexda qodob lagu muraysan yahay ayay ka mid yihiin haddii ummaddu ay cadaalid tahay waxaan ma aynan dhiceen oo sharciga la raacayo sharci baa la sameeyey waxaa la yidhi maamuladu ha ismaamulaan haddii federaalku uu maamulkii soo faragashado oo ciidamadii xooggii uu ku soo kaxeeyo oo u qabsado gobol ka mid a oo dee loo kala garqaadi waayo waa dhibaato wey marka waxaan soo jeedinaynaa ama aan leenahay yaanan laga daalin annaguna diyaar baannahay annagoo fadhina oo dee hawshii gudaha ku guda jira ayaa uu shirkii federaalku ay ka soo tageen marka haddana diyaar baanu nahay annagu mar walba xitaa kuwa tanaasulaan ahayn oo dhinaca fiican inay wadanku doorasho ka dhacdo xeerinaya fiirinaya annagoon eegaynin dhibaatadanna haysataa haddana sidii iyo si kasii fiican baan ku wadayna hadduu ilaah yidhaahdo waa ayna tageen waxaana rajaynaynaa in ay dhammaato hadduu ilaahay raalli ka noqdo waana u ducaynaynaa shirka insha allah kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen sheekh maxamed oo u warramaya wariyaha v o ed ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad haatanna dalka maraykanka madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa dacwadii golaha sanadku u qaaday toddobaadkii hore ay sabtidii lasoo dhaafay go'aan ku gaareen in dacwaddaasi lagu waayay madaxweynihii hore donald trump wariyaha v o eda caashe ibraahim caashacuud ayaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yebrow oo alaaba ka faallowda siyaasadda maraykanka ka waraysatay sida xukunku ugu dhacay waraysigiina sidan ayuu ku bilowday waaba suglaha cabdiraxmaan inaan ku weydiiyo ma xisbiga dimuqraadiga xeer ilaalinta ay soo xuleen ayaan cadeymo ku filan oo sanatarada wada qanciyo keeni waayey mise qareennada trump ayaa xarfaan ahaa oo eedeymihii lagu haysay donald trump baddaas ku wada shubay
mahadsanid caasha haddii marka hore dadka aan wada xasuusino dacwadan toddobaadkii hore dhacday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka koongareska maraykanka waxa ay ku saabsaneed eedeymo loo soo jeediyey madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump oo ku salaysnaa duulaankii dhowr boqol oo qof oo kumanaan gaaraya ay ku qaadeen aqalka capital hill dadkii ku dhintay burburkii ka dhacay halkaas argagixii iyo cabsidii la gelishay xildhibaanadii u fadhiyey inay ansixintii ugu dambeysay marsiiyaan doorashadii uu ku guulaystay biden ee trumpna uu diidanaa marka halkaasay sheekada kasoo bilaabatay haddaanse usoo noqdo jawaabtii su-aashaada xeer ilaaliyayaasha dimuqraadigu ay soo xusheen waxaan isleeyahay wax alla wixii ay sheegi kareen ee dacwo ah oo dad ay ku qancin kareen way soo bandhigeen alla ilahee dacwooyinkiina si tafatiran oo muuqata oo aan biyokaba dhibcaana ayay u sheegeen oo dadku ay intii dhegaysanaysay sida saxaafaddu ay ka marakaacday aada loola dhacay oo ay ahayd wax dadka lagu qanciyo mana ahaynba wax dadka in lagu qanciyo ay adkayd waayo dadka koongareska ku jiray xildhibaanada ayaaba markhaati ahaa oo aqaladii lagu soo dumiyey oo iyaga laftooda naftooda khatar gashay oo dadka duulaanka qaaday laftooda qaar badan la xirxiray ay sheegeen inay u socdeen inay joojiyaan ansixinta u dambaysa ee biden uu aqalka cad ku galayo ayna markhaatina uga dhigteen oo sheegteen iyagu ay sheegayaan in tarabna uu soo diray ayna u hoylinayaan dhankiisa kadib markii uu sida ay sheegayeen oo tarab uu yidhi waa laydinka xaday doorashadii oo si sax uma dhicin marka ma adkayn si weyn bay xildhibaanadaasi dhinaca dimuqraadiga usoo bandhigeen hase ahaatee dhinaca donald trump kuwii ka socday ee looyaradiisa ahaa qareenadiisu maalintii ugu horreysay runtii way kala daateen oo waxyaabo badan baa iskaga dhex daatay hase ahaatee maalmihii dambe way soo kabteen oo xoogaha waxaad moodaysay inay intii hore aada uga roonaayeen laakiin waxaa saldhig u ahaa waxa kan waxay ahayd boqolka senatar oo kontonna ay yihiin haatan dimuqraadi kontonka kalena ay yihiin jamhuuri in ay laga helo saddex meelood laba oo u dhiganta lixdan iyo toddobo senatar inay u codeeyaan in dembiga uu leeyahay madaxweynihii hore iyo in kale taase ma dhicin oo konton iyo toddobo ayaa u codaysay in dembiga uu leeyahay halka saddex iyo afartanna ay u codeeyeen in uu dembiga una gelin marka waxaa maarkina meesha ka dhacay waxay ahayd uun jamhuuriga saddex iyo afartan ka mida inay maarkina diideen toddoba ka mida jamhuuriguna ay u bareereen inay la saftaan kontankii dimuqraadiga oo ay ka markhaati kaceen taariikhdana waa markii ugu horreysay ee dacwad noocan oo kale ah labada xisbi tiro intaa leeg ay isku raacaan oo ay madaxweynaha la dacweynaya ay dacwo kusoo oogaan hase ahaatee caashay natiijadani dimuqraadiga waxay u ahayd uun nabaraad filaysay naxdin ma laha senator mitch mcconnell oo ah hogaamiyaha senatarada xisbiga jamhuuriga waxa uu ka mid ahaa saddex iyo afartanka senatar ee u codeeyey in aan dembiga lagu qaadin donald trump laakiin haddana khudbaddii uu jeediyey markii dacwaddii lasoo gebagabeeyey waxay xambaarsanayd dhaleecooyin aada u culus oo trump ku wajahan marka muxuu ugu codeeyey in trump aan dembiga lagu qaadin haddii uu aaminsan yahay eedeymaha uu trump u jeediyey codayntii kadib haddii caashahay aanu marka hore dadka xasuusino mitch mcconnell waxa weeyaan ninka hogaaminaya golaha sanadka ee jamhuuriga afartii sanena soo dhaaftay ee donald trump uu madaxweynaha ka ahaa dalka waxa uu ahaa mitch mcconnell hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka oo labada aqalba isagaa isku hogaaminaya sanadkooda maadaama wakhtigaasi jamhuurigu ay ka tiro badnaayeen senataradooda kuwa dimuqraadiga laakiin doorashadiina soo dhaaftay ayaa dhibco badan laga helay oo xildhibaano badan laga wareejistay taasna ay keentay in xisbiga jamhuuriga uu iminka konton keliya leeyahay dimuqraadiguna uu konton leeyahay laakiin haddii haldheeri loo codeeyo ay dimuqraadigu gacanta sare lahaanayaan sababtuna ay tahay iyadoo madaxweyne ku-xigeenka jooga mar walba uu xisbiga iskale kontonka uu raaco sidaa daraaddeedna aqlabiyadda iminka waxaa iskaleh xisbiga dimuqraadiga haddiise aan usoo noqdo sheekada waxa isaga aad iga weydiisay dad badan waxa ay qabaan cashay in haddii uu hadalkii uu jeedshay ee uu sida daran uu wax uga sheegay donald trump inkastoo uu isagu uu raacay saddex iyo afartankii u codeeyey inaan dembiga la saarin madaxweynaha haddana khudbaddii uu jeeshay ee sida ba-an uu wax uga sheegay donald trump dad badan baa qaba haddii uu khudbaddaa jeedin lahaa intaan codayntu dhicin in natiijada codku uu isbedeli lahaa oo qaar badanoo haatan laga yaaba inuu xagga ay raaceen trump ay ka codayn lahaayeen oo amaba la heli lahaaba lixdan iyo toddobada markaa ma dhicin taasi sababta u yeelana waa iska caddaho mitch mcconnell ma rabo inuu luusho hogaanka uu haysto laba sano kadib markii la gaaro sanadka labaatan labiyo labaatan doorasha dhacaysa oo doorashadii xilliga dhexe ahayd waxaana dhici karta in uu sanadka mar kale ee jamhuurigu ay hogaamiyaan haddii hogaanka ay qabsadaan oo tiro kale helaanna waxaa suurtooda markaasi in isaga uu markaa halkii uu awal joogay hogaankiisii hore ku noqdo taa daraaddeed iyo saddex iyo afartankan markan oo iminka u codeeyey ee diidan in markan oo dembiga la saaro madaxweynaha iyo isaguba waxa ay isha ku hayaan toddobaatanka milyan ee u codeeyey donald trump oo berri uu trump ku soo kicin karo oo taa lafteedana way ka cabsanayaan hase ahaatee xaalka mitch mcconnell waxa uu xasuusiyey cashay qoraahdii ingiliishka ee ahayd you cannot keep your cake and eat at the same time keegaaga ma haysan kartid mana cuni kartid ama waad haysanaysaa oo waad daawanaysaa ama waad cunaysaa oo calooshaad u diraysaa markaad ma dhicin laba shay oo aada u sii kala jeeda ayuu sameeyey inuu u codeeyo inaan donald trump lagu qaadin dembiga isla markaana uu soo istaago oo qalbigiisa wuxuu u sheegayay iyo wixii uu dareensanaa uu ku horgufo oo uu ku eedeeyo oo xataa mararka qaar uu gaarsiiye heer dimuqraadiga qaarkoodba aanay ka hadlin oo si weyn uu u dhaleeceeyey uuna ugu eedeeyey donald trump inuu isagu dembiga lahaa waxaana uu isagu ku fasiray inaanu u codayni oo codkiisa uu saddex afartanka ku raacay arrimo xag farsamo oo uu yidhi dastuurka ayaan qabin in madaxweyne ka taga aqalka cad dambi lagu qaado marka waxaan isleeyahay labaaclaba caas ee labalabeynta uu galay mitch mcconnell waxa uunay ka dhigan tahay beerka jecli xeedha jantay mar haddii dembigii lagu waayo donald trump dacwaddii lagu qaaday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka koongareeska maxaa tan xiga dacwaddan maxay taariikhda trump ku reebaysaa trumpse maxaa laga filayaa inuu sameeyo sanooyinka soo socda taariikhda donald trump waxaa arrinkani dembiga lagu waayo ay uga dhigan tahay waa marka hore dee hadduu doono uu tartami karaa labada kun iyo afariyo labaatanka oo markan go-aankii ka reebi lahaa waa lagu waayey balse waxaa kasii daran labada kun iyo labayo labaatanka doorashada soo socota laba sano kadib galaangal badan buu u yeelan karaa oo gaar ahaan toddobadii senatar ee kasoo horjeestay ee yiri hal lagu xukumo iyo toban iyaguna dhinaca aqalka hoose maalintii la weydiinaya iyaguna ku xukumay oo yiri in waxaan doonaynaa in lagu qaado dembiga intaba inuu ka ololeyn doono uu kasoo horjeesan doono oo sidii lagu yaqaanay qofka isaga ismaagaan uu cirka la geli doono taasi waa mid laakiin guud ahaan ra'yil caamka maraykanka wax badan ayay doodii ay soo bandhigeen xeer ilaaliyaashii xisbiga dimuqraadigu ay ka bedeli kartaabaa laleeyahay saxaafadda maraykanku waxay si weyn u hadal haysaa in xataa taageeradii badneed ee toddobaatankii milyan ee u codeeyey uu qaar badan oo weyn doono sharaftii iyo magiciina ay wax badan ay iska dhimi doonaan kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan yebrow madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a oo caashe ibraahim caashacuud la falanqaynayey dacwaddii lagu waayey madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington
allah u naxariistee waxaa magaalada nairobi shalay galab lagu aasay senator maxamed yuusuf xaaji oo horey usoo noqday wasiirka gaashaandhig ee dalka kenya xilliganna ahaa senator degaanka gaarisa u matelayay baarlamaanka dalkaasi haddaba warbixin kooban oo ka hadlaysa taarikh nololeedka senator maxamed yuusuf xaaji waxaa magaalada nairobi ka soo dirtay wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen allah u naxariistay sanatarkii ismaamulka gaarisa maxamed yuusuf xaaji ayaa waxa uu dhashay sanadii kun sagaal boqol iyo afartankii waxuuna ku geeriyooday da-da sideetan sano jirka waxa uu horey usoo noqday isuduwihii ammaanka ee gobolka rift valley intii u dhexeysay sanadii labada kun iyo sideedii ilaa iyo labada kun iyo saddex iyo tobankiina waxa uu ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dalka kenya sanadii labada kun iyo labaiyo tobankii ayaa waxa uu si kumeel gaar ah u noqday wasiirkii amniga ee dalka kenya sidoo kale waxa uu xildhibaan kasoo noqday deegaanka ijaara ee ismaamulka gaarisa laga soo bilaabo sanadii labada kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo iminka uu geeriyooday ayaa waxa uu ahaa sanatarka aqalka sare ku matala shacabka gaarisa waxaana lagu xusuustaa inuu kaalin weyn kasoo qaatay arrimaha amniga ee dalka kenya haddaba xildhibaanka laga soo doortay degmada kamakuuji xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo ay ahaayeen saaxiibo dhow waqti badanna ay soo wada shaqeeyeen ayaa waxa uu ka sheekeynayaa taariikhdiisa oo kooban mudane maxamed yuusuf xaaji anigu waxaan aada isu baranay markii anigu aan siyaasadda kenya kusoo biiray oon xildhibaan ka noqday deegaanka kamakuuji dadkii ugu horreeye gacan igu siiya doorashadaasi markaan ka qaybgalaya bay ahay wixii ka dambeeyana hadda baarlamankan si fiican isugu baranay isagoo wasiirka gaashaandhigga noo ah marna ahaa wasiirka arrimaha gudaha markaan run ahaantii waxaan anigu ku bartay inuu ahaa nin khubaro ah nin waayo aragnimo aada u dheer hawshiisa soo bilaabay waktigii gumaysiga ingiriisku waddanka joogay oo uu maamul deegaan ku bilaabay maamul gobol markii dambena uu gaaray heer ah wixii ka dambeeyena uu siyaasad galay oo uu noqday wasiir ku-xigeen iyo wasiir ka tirsan dowladda oo jagooyinkii ugu muhiimsanaaye nin soomaaliga ka qabta dalka kenyana qabta wasiirkii ugu horreeyey gaashaandhigga iyo wasiirkii ugu horreeyey ee arrimaha dibadda arrimaha gudaha khaasatan maamulka gobolada iyo biliiska wixii ka dambeeyena waxaan wada ahayn xildhibaan aan wada ahayn isagu wuxuu aha xildhibaanka ijaara laga soo doorto wixii ka dambeeyena wuxuu noqday senatarka marka nin waayo aragnimo ballaaran leh nin aqoon badan leh nin xil xilal aada iyo aada u culus soo qabtay buu ahaa laakiinse waxaa kaleetoon anigu ku bartay inuu ahaa nin aada iyo aada u degan qalbi fiican si sahlanna aad ula doodi karta waxna oga doodna la geli karto waxyaalada kaleetuu aada ugu fiicnaayoon aada ugu qiimeeyey wuxuu ahaa nabadoon nabaddu aada iyo aad culeys badan iska saaray waddanka gudihiisa mushkilooyinka qaba cilada haysta xalintooda turkana dhulka turkaanada haddii la eego marsabet mandera wajeer gaarisa nin lagu kalsoon yahay oo cadaalad ku shaqeeyo oo laga dambeeyo oo go-aankiisa dadku ay raacaan buu ahaa intiisa badan xagga baarlamanka iyo dowladda xaggeedana hadde nin aada u adag buu ahaa oo fikradiisa laga dambeeyo markii dambena anagu waxaan ka wada qayb galnay isaguna guddoomiyin oo ahaa guddi loo xil saaray dowladdii mwai kibaki iyo meles danawi ay u xil saareen sidii loo dhexdhexaadin lahaa oo waanwaan loogu heli lahaa mushkilada ka taagan gobolka soomaaliyeed dhowr sanana hawshaasi waan ku jirnay markii dambena kartidiisa iyo waayo aragnimadiisa ayaa suurto gelisay inaan xallin u raadino mushkiladaasi oon isu soo dhaweyno dowladda etoobiya iyo jabhad gobolka soomaalida ka jirta ee markaasi dagaal kula jirtay xukunka etoobiya ilaa goorma ayuu xanuunsanaa marxuumka haddii aad ka warqabtay runtii, eh, ilaa bishii eh, eh, bishii kow iyo tobnaad eh, wuu xanuunsanaa bishii labiyo tobnaad baa markaa eh, eh, isbitaal la dhigay Eh, bishii koowaadna waxaa loo qaaday eh, dalka turkiga Eh, halkaasoo uu muddo eh, lix toddobaadana ka maqnaa allaha u naxariistay aaskii sanatarkii ismaamulka gaarisa maxamed yuusuf xaaji ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruuto hogaamiyaha xisbiga odm reyla odinga iyo mas-uuliyiinta kasoo jeeda ismaamulka gaarisa ee ka tirsan dowlada dalka kenya waxaana lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee langata intisaar saale xuseen v o a nairobi
haatanna ku soo dhowaada heesta xayaad iyo fanaanka xasan aadan samatar
doorsaday haweenku jacaylkooda dhimiyo dhaqashada ka doortiyey Doorsan iyo shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhimiyo dhaqashada ka doortiyey uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeyey uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeyey xayaali hadhibaadsada adiga igu dhaliyey xayaali hadhibaadsada adiga igu dhaliyey dabalkaaga xagalayey adeegiyo labin jalayey
heestaasi xayaad iyo codka fanaanka xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
timahaaga dhiiri dhifashada dabaylu hadba dhina u rogaya dhameerka hawdiyo haddaa taayun guri dhow hawdiyo dhameerka hawdiyo haddaa taayun guri dhow adhuldaangu marida dhuldaangu marida dhuldaangu marida kumarila dhultaan kumarila quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola quruxdiisa geel dhalay dhaqanka xoolaha